halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aroornimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax khamiis ah bisha janaayana waa shan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
ulajeedada madaxweyne ku-xigeenka pence iyo obama ay u tageen koongareeska waxaa ugu muhiimsanayd arrintan caafimaadka oo loo yaqaano obama care ama sharcigan caafimaadka oo aada laysugu haysto oo
kaasi waxa uu ahaa cabdikafaar wardheere oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha maraykanka oo ka hadlaya ololaha uu madaxweyne obama ku rabo inuu ku badbaadiyo barnaamijkiisa caymiska caafimaadka ee obama care warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee aad dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan musharaxiinta isu soo taagtay xilka guddoonka sare ee golaha shacabka soomaaliya sidoo kale waxaan idiin haynaa saynis yahano helay tallaal ka hortag u noqon doona malaariyada iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida guddiga xiriirka caalamiga ugu qaabilsan golaha senadka maraykanka ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan albaabada u xidhan yihiin uu la qaato madaxda ugu sarreysa laamaha ammaanka ee maraykanka oo ka warbixin doona faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ka dhacay dhammaadkii sanadkii tegey guddoomiyaha guddigan senator john mccain ayaa arbacadii ku tilmaamay faragelinta ruushka ee doorashada fal dagaal madaxweynaha maraykanka barack obama oo toddobaadkii hore jawaab ka bixinayay faragelintaasi ayaa cunuqabatayn ku soo rogay hay-adaha mukhaabaraadka ruushka isaga oo dalkiisana ka eryay ilaa iyo shan iyo soddon diblomaasi oo ruush ah isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka ayaa howlgalka ay ka wadaan ciraaq ku kordhiyey afar boqol iyo konton sargaal oo dheeraada oo tababaro siin doono milatariga ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda daacish cornel john drain oo u hadlay ciidanka maraykanka ee jooga dalka ciraaq ayaa arbacadii sheegay in ciidankan dheeriga ah ee ka socda maraykanka ay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah jamhadda daacish ee ka socda dagaalka ciraaq ilaa iyo shan kun oo askari oo maraykan ah ayaa ka mid ah ciidamada isbahaysiga ee jooga dalkaasi ciraaq
halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a washington subax wanaagsan mar kale sidaad idaacaddeenii shalay iyo xalay aad ku maqasheen waxaa xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa isu soo taagay musharaxiin kala duwan oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee baarlamaanka uu hadda wakhtigiisu dhammaaday haddaba waa maxay waxyaabaha looga baahan yahay mas-uuliyiinta hogaamin doonta baarlamaanka cusub muxuuse noqon doonaa waajibaadkooda waryaheenna jaamac buulle jaamac ayaa warbixintan ku eegayo musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaa bilaabay ololahooda ku aadan hanashada hoggaanka golaha shacabka brofesor xuseen axmed warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii ansixisay dastuurka qabyada ah ee hadda lagu shaqaynayo sannadkii labada kun iyo labayo tobankii isaga oo ku sugan magaalada calgary ee dalka kanada ayaan weydiiyey waxaa looga baahan yahay shakhsiyaadka isu soo sharaxaya xilalkan horta jaamacu waxay ku xidhan tahay waxa looga baahan yahay waxa uu qofku qabanayo yaa ay ku xidhan tahay dee qofka halkan loo soo dooranayaana aqal dhan ayuu hogaaminayaa ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto ee aqal dhan ayuu hogaaminayaa aqalkaa dhanna waxaa looga baahan yahay inuu sharciyo weliba dastuurkii qabyada ahaa gaar ahaan cutubkii shan iyo tobnaad inuu qabyo tiro inuu sharciyo kale soo magaranaysaa ay soo saaraan ama dowladda soo jeediso ka qof waxaasoo dhan xalilaya oo ma garanaysaa ka mas-uula oo isagu dee guddoomiye kolley kolley waxaa looga baahan yahay kow de in horta qofkii qof cilmi la yaha wax kala garanaya inuu qof waayaranimo la yahay in uu qof ma garanaysaa fahamsan habkan lagu dhaqmayo oo wax kasta ha ahaado habkuyo waa inay fahamsan tahay habkaasi wuxuu yahay si sida loogu dhaqmayba inaad wax uga soo saarto oo soomaalida waxay tidhaahdaa haddaad xataa wax cunayso fandhaalkiisaa la samaystaa si loo helo tayada iyo hubnaanta laga filayo hoggaanka golayaasha shacabka waxaa lagama maarmaana marka horeba in la helo xubno la kala xulan karo cabdiqaadir aadan maxamuud oo loo yaqaan jeengeli waa aqoon-yahan soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada seattle washington waxaan weydiiyey waxa laga filayo shakhsiyadda qofka noqon kara guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenadaba waxaa laga rabaa marka ugu horreysa siduu jawaari sheegayay baarlamaanku waa hay-adda ugu sarraysa ee dal keenan keliya maahana dalalkao dhan waa sharci dejiyaasha weeye waxa weeyaan maamulka iyo shuruucda iyo wax ama qolada maxkamaduhu miday ku dhaqmahayaan labada baranjiba waxay ku dhaqmahayaan baarlamaanku waa qolada dejinaysa waxaa madaxdaas laga rabaa baarlamaanka hogaaminaysa la xisaabtanka dowladda iyo sharciyada maxkamadaha ay ku dhaqmi lahaayeen oo wanaagsan inay dejiyaan waxaa laga rabaa dastuurka wixii ka khaldan inay beddelaan oo wixii maxaa la yidhaahaa wanaagsanaa oo ama la arkay practically muddadii hadda aanu soo jirnay inaysan dhaqan geli karin inay iyagu u fadhiistaan shaqadii ay lahaayeen iyagu inaan madal iyo qolo kale iyo cid guddi kale oo meel kale laga sameeyey inaysan qabane shaqadii iyagu ay lahaayeen oo dalkan gaarsiin lahaa hal cod iyo qofkiiba qof walba oo soomaaliya inuu codkiisa kula bixi karo madaxda soomaalida hogaaminaysa taas weeye waxyaalaha ugu weyn rofesor xuseen ayaan ka codsaday inuu noo faahfaahiyo cutubka shan iyo tobnaad ee uu sheegay in looga baahan yahay hoggaanka cusub ee golaha shacabka inay dhammaystiraan waa horta waa cutubka shan iyo tobnaad weeyaan oo dhowr qodob ka kooban qodob badan waxay ahayd meelo badan oo waxaa jira u badan faahfaahin u baahnaa ama caasimadda ha ahaato wax laga yeelayo ama ha ahaato xisbiyadii sida loo soo samaynayo waxya ama ha ahaato maamul goboleeda sida loo kala xadaynayo wax badan oo sharciya u baahnaa ayaa jira oo fara badan oo iyo qaar badan oo kale kuwaas waxaa markaa lagu xadiday oo lagu sheego oo lagu calaamadeeyeba cutubka shan iyo tobnaad jabterka cutubka shan iyo tobnaad ayaa lagu sheegay marka kuwaa horta inaan dhammeeyaan bay ahayd kuwii lama taabanin walow aysan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka golaha shacabka aysan weli soo bandhigin sababaha ay ku mutaysteen inay qabtaan kaalimahaasi muhiimka u ah horsocodka dalka haddana waxaa la filayaa inaysan doorashadu wax badan ka duwanaan doonin doorashooyinkii guddoonka golaha shacabka ee sannadii labada kun ilaa iyo labada kun iyo labiyo tobanka ee ka kala dhacay deegaanada u dhexeeya magaalada carta ee dalka jabuuti iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho
warbixintii uu waryaheena jaamac abuulle jaamac uu inoogaga diyaariyey doorashooyinka guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya
aroornimo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a cilmi baarayaal caafimaad ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin soo saarista tallaal looga hortegi doono cudurka malaariyada tallaalkan oo dhammaadka sanadkan la filayo inuu soo si tijaabaha u soo baxo ayaa si wanaagsan u shaqeeyey kadib markii lagu tijaabiyey dooli jessica berman ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaa soo koobaya waryaheena nuur xasan nuur bukhaari sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o cudurka malaariyada sanad walba wuxuu ku dhacaa laba boqol laba iyo toban milyan oo ruux oo adduunka oo dhan ah warbixintii ugu dambeysay ee ay cudurkan ka soo saartay hay-adda w h o ayaa sheegaysa in dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda afrika ay sanad walba malaariyada ku disho laba boqol sagaal iyo labaatan kun oo ruux oo u badan caruur dullinka sababa malaariyada oo lagu magacaabo p falsibram ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee tallaalkan sida weyn u caawin doono jiilasha soo socdo kaasoo u diidi doono in cudursidahan uu noqdo mid ay dadka isu gudbiyaan soo saarista iyo horumarinta tallaalkan ayaa waxaa iska kaashaday saynis yahano ka kala tirsan xarunta baarista cudurrada faafa ee jaamacadda university of washington ee magaalada seattle iyo xarunta daraasadaynta kansarka ee fred hajiston stephen kaba oo ah agaasimaha kumeel gaarka ah ee xaruntan ayaa sheegay in tallaalkan uu wiiqi doono dullinka ama cudursidaha malaariyada isaga oo meesha ka saari doono saddex hidiside oo ah kuwa keena infekshanka marka uu dullinka uu dhex galo beerka bini'aadamka kaba waxaa kale oo uu sheegay in dawadan ka hortagga malaariyada ee hadda la helay uu ku tilmaami karo albaabkii ka hortagga cudurka malaariyada These three genes make sure that the parasite um, uh, cannot develop to the to the next stage of infection, which occurs in the blood, which causes all the disease and death associated with malaria.
xayuubinta saddexdan hidiside ayaa xaqiijinaysa in dullinka keena malaariyada ama kaneecada uusan u gudbin marxaladda labaad ee caabuqa ku dhaco dhiigga kaasoo keena dhammaan xanuunkan iyo dhimashada ay keento malaariyada caadi ahaan kadib marka uu cudursidaha uu dhex galo beerka waxa uu kusii faafaa unugyada cascas ee dhiigga halkaas oo soo saarta cudursidayaal badan warbixintan oo lagu daabacay joornaalka ka faallooda caafimaadka ee science translational medicine ayay baariyaashu ku sheegeen inay aqoonsadeen saddex hidiside oo xidhiir wanaagsan la leh dullinka gudbiyo malaariyada waana sababta u sahashay inay helaan tallaalkan oo micnihiisu yahay in uu meesha ka saarayo saddexdaasi hidiside ee sahla in cudursidaha keena malaariyada uu u gudbo dhiigga wejiga koowaad ee tallaalkan ayaa waxaa lagu tijaabiyey toban ruux oo shaqaale caafimaad ah oo si mutadawacnimo ah u ogolaaday in lagu duro dawada waxaana natiijadu ay noqotay in habka difaaca jirkooda uu bixiyey jawaab wanaagsan oo ah ka hortagidda malaariyada iyadoo aysan dawadan ku ridan wax cudur ah baarayaasha ayaa sidoo kale tallaalkan ku tijaabiyey jiir ama doolle ay markii hore qaadsiiyeen dullinka gudbiya caabuqa malaariyada waxaana maxsuulka tijaabadaasi ay noqotay mid heer sare ah sida ay warbixintu sheegayso stephen kaba oo madax u ah xarunta samaysa cilmi baaristan ayaa sheegaya in tani ay muhiim u noqon doonto ka hortagga in xitaa malaariyada ay isu gudbiyaan dadka If you block the parasite in the liver, you do not get disease, but you also don't get transmission of the parasite to the next person because the mosquito has to pick up parasites from the bloodstream. But if the parasite can never make it to the bloodstream, it cannot be transmitted to another person.
haddii aad ka xanibto dullinka beerka cudurkani ma kugu dhacayo xitaa qof kale kuma gudbin karo sababtoo ah kaneecada waa inay dullinka ka soo qaadaa qulqulka dhiigga laakiin haddiiba uu dullinka awoodi karayn inuu qulqulka dhiigga gaadho uma gudbi karo qof kale saynis yahanada caafimaadka ayaa isu diyaarinaya in tijaabada tallaalkan ay ku bilaabaan aadanaha dhammaadka sanadkan si ay u hubiyaan in tallaalkan uu u noqdo mid waxtar u leh ka hortagga cudurka dilaaga ah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryaheena nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayey warbixintii tallaalka malaariyada ee inoo soo dirtay jessica berman
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay booqday xarunta kongareska maraykanka ee capital hill ee magaalada washington halkaas oo uu kula hadlay xildhibaanada labada aqal u matala xisbiga dimuqraadiga oo uu kala hadlay sida ay u badbaadin karaan sharciga uu ka tegayo ee caymiska caafimaadka ee loo yaqaano obama care dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee dalkan maraykanka mark bens ayaa isaguna shalay tegay xarunta kongareska ee magaalada washington d c isagaoo xubnaha jamhuuriga ee labada aqal kala hadlay qorshaha dowladda cusub oo ay ku jirto in jamhuuriga ay meesha ka saaraan barnaamijka caafimaadka ee obama care haddaba maxay tahay ujeedada labadan mas-uul mase laga yaabaa in mudanayaasha dimuqraadiga ee labada aqal ay badbaadiyaan caymiska caafimaadka obama care wariyaha v o eda jaamac buulle jaamac jaamac farasle ayaa arrimahaasi oo dhan ka wareystay cabdiqafaar wardheere oo ku takhasusay horumarka caalamiga ah islamarkaana ka faalloodo arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia
ulajeedada madaxweyne ku-xigeenka pence iyo obama ay u tageen kongareeska waxaa ugu muhiimsanayd arrintan caafimaadka oo loo yaqaano obama care ama sharcigan caafimaadka oo aada la isugu haysto oo xisbiga jamhuuriga markay guulaysteen madaxweynaha iyo iyo inta badan kongareeska ay qaateen ay labaduba go-aan ku gaareen in xisbi sharcigaas in la laalo taasay ku mashquulsan yihiin marka waxaad moodaa obamana si uu u dhowro mustaqbalka inaan dhaawac loo geysan caafimaadka weliba sharcigaasoo isagu uu diyaariyey ayuu wuxuu la hadlayay xisbigiisa oo wuxuu u sharaxayay sababta loogu baahan yahay in laga dagaalamo arrintaas iyo madaxweyne ku-xigeenka trump ninka la yidhahda pence oo isaguna aada u aaminsan in republicanku ay ku dhaqsadaan arrintan oo si qorshaysan haddiiba laga laalo sharcigaas waa tahay waanu u imaanaynaa waxa ay ka yeeli karaan dimuqraadiyiinta iyo weliba sida ay u difaaci karaan inay dowladda la doortay ee donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mike pence ay ka hor istaagi karaan arrintaas balse marka hore waxaad noo sharaxdaa awood ahaan intee ayay la eg yihiin sharciyan in ay dowladda maraykanka ee cusub ay beddesho ama laasho sharcigaas gebi ahaanba boqol kiiba boqol awood bay u leeyihiin sababtoo ah waxay xukumaan saddexdii aqalba aqalkii congresska iyo kii senatka iyo madaxweynihii oo saxiixaya marka waxaad moodaa inay haystaan aqlabiyad saxa oo ay ku laali karaan laakiin waxaa caqabada waxa la yidhaahda procedural ama qawaaniinta loo marayo iyo sharcigan oo laba iyo labaatan milyan oo qof ay hadda ka faa'iidaysatay oo meelo badan dadku aada u jecel yahay marka aqlabiyad waa haystaan laakiin shacbi fara badan oo dan weyn uga xidhan tahay oo caafimaadkan aada ula dhacsan baa jira marka labadaasay rabaan inay aada isugu barbardhigaan siday ka yeeli lahaayeen shacbiga laakiin aqlabiyadda iyo awooddii waa haystaan marka laga tago aqlabiyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo sharciyada maraykanka qaarna waa laga noqon karaa qaarna lagama noqon karo marka sidee ayay u kala duwan yihiin mar haddii sharciga waxaa sameeya congresska labada aqal baa sameeya madaxna waa saxiixa marka haddaad saddexdaas haysatid sharci kastaa la laali karaa oo wax dhibaato ah haba yaraateen male saddexdiina waa isku haystaan meesha uu dhibku ka haystaa waxa weeye maadaama uu sharcigaani sharci aada loo jecel yahay yahay oo dhanka caafimaadka malaayiin qof ay ay wax u geysanayso farsamada ay waxeeyaan waxaa laga yaabaa inay ku lumiyaan hadhowtadii markii doorasho la aado laba sano kabacdi marka intaa unbaa hortaagan maahee waxba ku qaadan mayso sharciga inay laalaan maalmo iyo asbuuciyay ku qaadan kartaa hadday doonaan sababtoo ah madaxweynihii iyo aqalkii cadna waa fadhiyaan labadii aqalna waa haystaan haddaba haddii dardaaranka madaxweyne barack obama ee uu kulankiisii shalay uu la galay mudanayaasha labada aqal ee dimuqraadiga ah inay ishor taagaan haddiiba ay dhacdo xisbiga republicanka uu awood saaro sidii looga noqon lahaa sharcigaasi maxay tala ah oo ay kusoo gudbin karaan ama ay ku celin karaan arrintaasi inaysan dhicin xisbiga dimuqraadiga ahi isaga laftiisu awood badan buu leeyahay oo sharciga hadda haddii la yidhaahdo waa la laalayaa isagoo sidiisa ah oo loo maro qawaaniinta sida labada aqal iyo madaxweynuhu ay shuruucda ama u sameeyaan ama u laalaan haddii loo maro dimuqraadigu lug weyn buu ku leeyahay meesha aanay dimuqraadigu awood badan lahayn waxa weeye haddii la mariyo miisaaniyadda ama waxa budgetka loo yaqaan oo macnaheedu yahay uma baahna in sharci horle la qoro laakiin waxaa la sameynayaa qaybaha aadan rabin sharcigaas oo dhan baad lacagta iyo miisaaniyadda ka goynaysaa taas markaa waxay u baahan yihiin boqolkiiba kow iyo konton bay u baahan yihiin keliya taas ayaga hadda u furud maahe hadday dhihi lahaayeen sharciga keligiisaan laalaynaa ee dimuqraadigu awooddiisu waa soo bixi lahayd inkastoo ay ka yar yihiin marka laga tago in madaxweyne barack obama uu arrintani taariikh u tahay oo uu dad badan oo maraykan ah oo aan haysanin caymiska caafimaadka uu markii ugu horreeyey u suurtogeliyey maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga sharcigani inuu sii jiro dhanka kalena xisbiga republicanka ah sababta ugu weyn ay u ramaan arrintani inay tirtiraan maxay tahay waxaad moodaa inay markii horeba xisbiga jamhuurigu aada ugu ololeeyeen in uu yahay barnaamijkan caafimaadka oo obama inuu caqabad ku yahay ganacsiga inuu qualitygii ama tayadii caafimaadka uu hoos u dhigay inuu qaali yahay oo dadkii uu ku qaaliyeeyey caafimaadkii inuu ku khasbay inay dadkii caafimaad ayan u baahnayn ay qaataan haddii kale canshuur iyo iyo ganaax la saarayo waxaasoo dhan bay ololaha ay kusoo galeen aada moodaana inay kusoo guulaysteen republicanku hase yeeshee xisbigan dimuqraadiga iyo obama waxayba u qabaan shayga keliya oo ugu weyn oo ay madaxweynahani uu ka tegay inuu ahaa sidaa darteed inay cidiyaha ku diriraan sidii loo badbaadin lahaa gaar ahaan qaybaha aada muhimka u ah oo masalan cunuga caafimaadka ku jira ilaa iyo lix iyo labaatan sano uu gaaro wuu ku jiri karaa qofku haddii uu caafimaad qabo oo maaragtay uu yahay qof sidiisaba aan iska dan yara waa meel uu aad maaragtay qay- qiimo jaban ugu heli karo marka dadka fakrigaa iyo dadkaas boqorada iyo aad buu ugu roon yahay marka waxaad moodaa dimuqraadigu inay rabaan inay nafta agdhigaan in xataa haddaan isagoo dhan la badbaadin qaybaha muhiimka ah oo dadka danyartaa iyo dadka cudurrada qaba oo aan caafimaadka la siin iyo dadkaasoo dhan sidii loogu badbaadin lahaa maaragtay qaybaha muhiimka ah oo aad moodaa qaar xataa jamhuurigu inay raalli ka yihiin in xisb in een, sharcigo dhan aan la laalina qaybihiisa la badbaadiyo muhiimka ah kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah islamarkaana ka faalooda amuuraha maraykanka waxa uu u waramayay wariyaheenna jaamac buulle jaamac
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay eh, nuur xasan bukhaari oo ah idaacadda galabta ila- sahanka ilada diinaya raada dhegeystayaal haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo gelin jirnay kaalintii ciyaaraha j- waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan pierre emrik obemayang ayaa lala xiriirinayaa in uu ku biirayo horyaalka dalka shiinaha ee loo yaqaano china super league waxaana uu jebin doonaa rikoorka lacagtii ugu badnaa ee abid ciyaaryahan lagu iibsado wargeyska gaseta del sport ee ka soo baxa dalka talyaaniga ah ayaa ku warramay in toddobiilabaatan jirkani uu u dhashay dalka gabon una ciyaara kooxda brushio dortmond ay doonayso kooxda la yidhaahdo shanghai s i b g ayada oo ku doonayso lacag dhan boqol iyo konton milyan oo yuro islamarkaana mushaar ahaan u siin doonta xil ciyaareed kasta afartan iyo kow milyan oo yuro ciyaaryahankani ayaa waxa uu dhaliyay labaiyo labaatan gool koow iyo labaatan kulan oo u saftay kooxda dortmond xilli ciyaareedkan hase yeeshee lama oga in uu aqbali doono kooxda shanghai iyo in kale ciyaaryahanno caan ah ayaa dhowaanahan ku biiraya dalka shiinaha oo ciyaartooyda lacag badan ku iibsanaya waxaana ka mid ah oscar carlos taves iyo alex witsel oo ku biira toddobaadadii tegey dhinaca kale kooxda sunderland ayaa waxa ay ku gacan seertay yabooh lacageed oo dhammaa lix milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah oo kooxda westerham ay ku doonaysay waryahanka kooxdaasi jamen defom waxaa la rumaysan yahay in kooxda westerham ay lacagtaasi soo kordhin doonto islamarkaana ay kula laaban doonto kooxda sunderland yabooh cusub defo oo soddon iyo afar sano jir ah ayaa waxa uu dhaliyay koow iyo toban gool kadib koow iyo labaatan kulan oo xilciyaareedkan u saftay kooxda sunderland oo ku jirta kooxaha ugu hooseeya horyaalka islamarkaana halis ugu jirta in loo celiyo horyaalka heerka labaad defo ayaa waxa uu horey ugu ciyaari jiray kooxda westham ka hor intii aanu ku biirin kooxda tottenham sannaddii laba kun iyo afar ugu dambayntiina macalinka kooxda manchester united jose morinho ayaa waxa uu sheegay in fahamka iyo garooshada taageerayaasha kooxda manchester ay ka dhigeen in uu jaceyl daran u qaado kooxdaasi kooxda united ayaa waxa ay guulaysatay hal kulan oo keliya oo ka mid ahaa toddoba kulan horyaalka ay ka ciyaartay intii u dhexaysay oktoobar iyo nofembar hase yeeshee iminka waxa ay u jirtaa kaalinta afraad laba dhibcood oo keliya kadib lix kulan oo xiira oo ay badisay waxaana moriino uu sheegay in dulqaadka taageerayaasha kooxda old trafford ay ka dhigeen in uu jacayl u qaado kooxdaasi moriinho ayaa waxa uu yidhi waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan iga dhigay inaan kooxdan jeclaado waa dadka iyo taageerayaasha kooxdan isagoo u waramayey website-ka kooxda ma united ayaa moriino waxa uu sheegay in taageerayaasha kooxda ma united ay xusuustaan guulo uu ku hogaamin jiray macallinkii hore ee kooxdaasi hase yeeshee iminka ay dareemayaan in kooxda ay ku jirto marxalad kala guur ah islamarkaana ay dib u soo kabanayso sidaa darteedna ay yihiin kuwa mar walba sabraya haddii kooxdu aanay badin taasina ay ka dhigtay in kooxda uu jeclaado xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey inoona soo daariyey xubintii ciyaaraha haatana dhegstayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii ah bal inoo weydiiyey nuur xasan bukhaari oo stuudiyaha ugula siman inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac guddiga xiriirka caalamiga ugu qaabilsan golaha senadka maraykanka ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan albaabada ay u xidhan yihiin uu la qaato madaxda ugu sarreysa laamaha ammaanka oo warbixin ka siin doono faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ka dhacay dhammaadka sanadkii tegey gudoomiyaha guddigan senator john mccain ayaa arbacadii ku tilmaamay faragelinta ruushka ee doorashada maraykanka fal dagaal madaxweynaha maraykanka barack obama oo toddobaadkii hore jawaab ka bixinayay faragelintaasi ayaa cunuqabateyn kusoo rogay hay-adaha mukhaabaraadka ruushka isaga oo dalkiisa ka ceyriyey shan iyo soddon diblomaasi isbaysiga uu horbooda maraykanka ayaa howlgalka ay ka wadaan ciraaq ku kordhiyey afar boqol iyo konton sarkaal oo dheeraad ah oo tababaro siin doona militariga ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda daacish cornel john dorian oo ah afayeen u hadlay ciidanka maraykanka ee jooga ciraaq ayaa arbacadii sheegay in ciidamadan dheeriga ah ee ka socda maraykanka ay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish ee ka dagaalanta ciraaq ilaa iyo shan kun oo askari oo maraykan ah ayaa ka mid ah ciidamada isbahaysiga ee jooga dalka ciraaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo dulmarayay qodobadii warka ugu doolka roonaa dhegaystayaal haatanna dhankii fanka aanu jaleecna waa maryal mursal ciise iyo heestii rogrogasha
salaam heestaasi dabacsan ee rogrogasho waxaa ku luuqaynaysay fanaanada caanka ah maryan mursal ciise dhegaystayaal waxaana ay gebagaba u ahayd idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamaca buulle jaamaca tan iyo maanta duhurtii saacadda afrikada markay tahay kowda iyo barka duhurnimo inta aan dibdamba hawada ugu kulmi doono dhegaystayaal waa v o a oo idin leh subax wanaagsan